markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa dalka ku soo badanayay jaamacadaha gaarka loo leeyahay kuwaasoo hadda kor u dhaafay in ka badan boqol iyo konton jaamacadood intooda badan waxay ka furan yihiin magaalada caasimadda ah ee muqdisho khubarada dhanka waxbarashada ayaa sheegay in tirada badan ee jaamacadaha ay keeni karto tayaxumo ku dhacda tacliinta sare ee dalka haddii aanan la xakamayn haddaba waa sidee xaaladda jaamacadaha hadda ka jira dalka siduu ardayga ku aqoonsan karaa jaamacadaha tayada leh maxaa ku dhici kara ardayga ka soo baxa jaamacadaha aanan haysan aqoonsiga caalamiga ah haddii uu u baahdo inuu dibadda uu u raadsado aqoon kororsi maxaase looga baahan yahay si loo tayeeyo nidaamka tacliinta sare ee dalka arrimahaas oo dhan waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah doctor cali sheekh axmed abubakar oo ka mid ah shakhsiyaadka doorka weyn ka soo ciyaaray dib usoo kabashada waxbarashada soomaaliya kadib burburkii dowladdii hore doctor cali mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa ku dhowahay waanad mahadsantihiin adigaa mudan doctor cali jaamacado badan ayaa ka furan wadanka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho marka jaamacadahaasi bal wadcigooda iyo xaaladooda hadda haddii aada noo faahfaahiso aad iyo aad baad u mahadsan tihiin v o a run ahaan barnaamijkana muhiim bu u yahay ummadda soomaaliyeed daba jaamacaadkani siba kusoo bilowdeen waa la wada ogsoon yahay iyadii oo wax tacliin ku fikiri jirin ayay soo bilowdeen si wanaagsan oo run ahaan tallaabo tallaabo ah ayay usoo bilowdeen lix iyo sagaashankii run ahaan ayaan si tafkiir weyna soo gelinay daban waxaa waye si dhib yar bay u bilaabanayeen jaamacadda muqdisho ayaa ugu horreysay oo lix iyo sagaashankii la sameeyey toddobiiyo sagaashankiina adeera soo bilaabatay camuud baa ku xigtay yar yar bay isaga daba imaanayeen laakiin maanta waxay soo gaadhay run ahaan meel la dhihi karo waa wax oo la yaab leh kolka laysku daro soomaali guud ahaan marka laysku daro waxa weeye wasaaradda waxbarashada raqamka ugu dambeeyey aniga hadda madaxayga ku jira waxaa weeye boqol lixdan iyo sagaal jaamacadood magacaas yani waxaa weye shardi maaha hadda say wada yihiin iyo kama sheekaynayno laakiin waa number aad iyo aad u culus marka saas loo fiiriyo daba jaamacaadkaasi way isku jiraan oo siyaalo fara badan run ahaan bay isugu jiraan daban soomaali reen baa ku jirta oo labaatan iyo something jaamacadood ay ku jiraan urro kaleo ilaa kontomeeye ay ku jiraan baa ku jira jaamacaad kala duwan ayaa ku jira oo run ahaan kolka loo fiiriyo tayadooda iyo qaabka ay yihiin run ahaan isku si looma eegi karo saa daraaddeed run ahaan jaamacaadkani waxa weeye in badan marka saas loo fiiriyo waxaad arkaysaa run ahaan jaamacaad layska samaynayo mararka qaarkood oo dadka samaynaya ayna khibro u lahayn ama run ahaan aan aad looga fikirin waxa ay noqonayso aan aad looga fikirin saas marka loo fiiriya marka waa meel aad iyo aad u culus run ahaan oo dhibaatooyin aad u weyn ayaa meesha ka jirta marka jaamacaadka lambarkaasa jaamacaad adduunka la fangalana way jiraan oo adduunka dhan laga ictiraafsan yahay jaamacaad aan laga ictiraafsanana way jiraan laakiin waa waxa diiwaan gashan oo wasaaradda hadda informationka aan ka soo helay waa intaas weeye haddii sidaas loo fiiriyo waa mahadsan tahay doctor cali dhinacii dhegeystayaasha ayaan markaan geli doonaa dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb geli doona ee su-aalaha ku weydiin doona dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo soo dhowow magacayga waa bashiir cabdiwe axmed ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya doctor cali waxaan jeclahay in aan ku weydiiyo jaamacadahan tirada badan waxaa jira qaar aqbala arday aan xitaa dugsi hoose ka soo bixin iskabadaa dugsiga sare marka in qof aan aasaaska ka dhisnayn shahaado jaamacadeed la siiyo soo dhibaato kuma ahan nidaamka waxbarashada iyo waddanka intaba run ahaan su-aashu taban waa su-aal dhib badan oo run ahaan xanuun gaar ah ayay kulligeen inagu leedahay taban haddii adduunyada siday waxbarashadu ay u taallo markii la raaci waayo dhibaato weyn bay waxay ku tahay ruux walba markaan u nimaadno adduunyada waa la kontaroolaa waxbarashada kurikulumka sacaadka la qaato shahaadada ilaa secondary waa imisa sano dugsi hoose waa imisa ka dhex waa imisa waxaasoo dhan waxa weeye dhammaan gacan baa ku jirta gacan dowladeed baa waxaa ku jirta saa daraaddeed waxa weye waxay cabiraysaa run ahaan dadka qaarkii si xun inay u dhaqmaan waxaa keenaya dabcan wadcigeenna siyaasigaa iyo kala daadsanida aan nahay baa keenaysa sidaas marka la yidhaahdo laakiin dhibaatada inay jaamacaadka qaarkood hadday sugnaataba ay qaataan arday aan secondary ka soo bixin waxaan u malaynaya waa dembi aad iyo aad u weyn haddayba jirtaba ama haddiiba ay jirtaba xataa shahaadooyin been ahoon laysdul taagin inay run yihiin run ahaan laguba qaataba waa dembi aad iyo aad u weyn waana dhibaato inagu ah ardadii meesha ka soo baxday oo run ahaan waxbarasho saxa maba gaari karo arday aan secondary ka soo bixin marka jaamacad la yidhaahdo ha galo magyan jaamacad kama soo bixi kara mana baran kara laakiin waxay cabiraysaa inaan ardaygaa waxba la baraynin jaamacaad badanoo dabcan inta sidaa lagu bilaabay istaageen anu waa ogahay oo istaagay run ahaan laakiin nasiib darre waxa ah dad geesinimo gelinaya oo siyaasiyiinta ana way jiraan oo fiiri jaamacaadka noocaasa marka la yidhahdo ha la hagaajiyo difaac soo galaayana way jiraan marka fiiri dhibaatadiina way jirtaa dhinacii kalena waxaa weeye waa hawl dadkeenna siyaasiyiinta ah iyo dadkeenna waaweyn qaar ka mid a ayaa waxaasoo kale difaac iyo taageero u galaaya marka dhibaatadu dadka samaynna waa dhibaato inoo keeneen dadka waxaa waardiyo ka sii hayana dhibaato labaad ayay keeneen khasaaraha u weynna wuxuu ku dhacayaa dhallinyarada rag iyo dumarba leh oo la rabay si nadiif i wax loo baro waa mahadsan tahay doctor cali dhegaystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo nuur waa ku salaamay waxaan kaloo salaamayaa ustaadka doctor cali waxaa magacaygu waa cabdiqaadir axmed ciidow degan magaalada portland ee gobolka mayn wadankigaase waxaan rabaa inaan horta marka hore umahad celiyo doctoorka oo ah qof bulshada qiimo weyn ugu fadhiya dadaalkiisii iyo kartidiisii aniga waxaan ka mid ah ardada kasoo baxday jaamacadda muqdisho marka su-aasha aan rabo doctoorka inaan weydiiyo waxay tahay jaamacadaha tirada badan ee maalin walbo inta qof inta guriyar kiraysto uu furanayo saameynta ay ku yeelan karaan ubadka rabo inay wax bartaan macnaha tusaale ahaan ardayda markii jaamacadahaas yaryarkaa ay ka baxaan qofkii fursado u helo inuu banaanka waxbarasho u aado ama waalidkiisa ay u awoodaan inay waxbarasho sare usoo diraan waxay banaanka kala kulmaan caqabada ah inaynan helin aqoonsi marka aniga jaamacadda muqdisho ahaan qof ka soo baxay markaan u hadlaayo turkiga markaa imaaday shahaadadeedii waa la aqoonsaday markaan halkan u s a midna hay-adaha waxbarashada qiimeeya markaan u diray waxay u yidhahdeen waxay u dhigan tahay shahaadada jaamacadaha u s laga qaatay oo uma baahnid inaad koorsooyin kala soo sameyso waad sii wadan kartaa waxbarashadaada marka waxaan weydiinayaa ustaadka saameyntaas noocaas ah ee ay ku yeelanayso dadka jaamacadaha yaryarka ah kasoo baxay maxaad kula talin lahayd dadkaasi waxaan kaloo weydiin lahaa su-aal kale oo ah iyadane ma jiraan dallad mideyso jaamacadaha shuruudaha jaamacadaha la furfuraya lagu qaatana maxaa ka mida macnaha waa mahadsan tahay adaad aad iyo aad baa umahadsantahay jasaaka allah khayr waa soo dhawow waa ku faraxsanahay run ahaan ugu yaraan jaamacadkeena qaar ka mida in adduunka si fiican looga aqoonsadana ruux kastoo soomaali ah way farax gelinaysaa arrintaasi runta marka la yidhaahdo keligeedna mehe jaamacaad badan oo alxamdulilah waxaa weye si fiican loo aqoonsada ayaa dalkeena ka furan run ahaan marka loo yimaado dhibaatada uu walaalkeen sheegay waa dhibaato aad iyo aad xanuun u leh runta marka la fiiriyo daban waxaa waajibka keliyahoo hadda la rabo run ahaan inaan isweydiinno sidee waxaa looga hortegi karaa iyo see loo xallinayaa iyo sidee loola talinayaa dhallinyarada run ahaanan waxaan qabaa xalkaasi wuxuu dhex yaalaa dadka wax aqoonta dalka hogaaminaya waa qayb ka mid a oo jaamacaadku ay number one ka yihiin waxaa halkaasi dhex yaallaa dhinac kale dowladaha gobollada ka dhisan iyo sentraalka intaba marka federaalka laysku daro iyadana waa waajib dhex yaalla waxaa kale oo waajibkaasi uu dhex yaallaa waalidka carruurta dhalay oo run ahaan culayska ugu badan iyogu ku bixiya iyo lacagta ugu badan iyo kharashka ugu badan geliyey waxay u dhexaysaa arrintaasi saddexdaa qaybood oo laysku daray bay u dhexaysaa waxaan kula talin lahaa marka aniga waalidka ilmaha dhalay marka ugu horreysa waxaan kula talin lahaa intaa carruurtooda aysan jaamacad gelin intay fiiriyaan jaamacaadka dalka meelay hubaan ay ilmahooda u diraan ayaan kula talin lahaayo ilmaheenna run ahaan si oo hufan oo qurux badan ma u oga qaabka loo raadiyo jaamacadaha tayadooda iyo kurukulumka iyo kare awariska saacaadka la qaato aada uma oga leanna lama barin innaga bay-adeena oo dhan waa bay-ad tacliintu ay ku cusub tahay weye marka saas loo fiiriyo saas daraaddeed carruurtu aada uma oga dhalinyarada waxaan ka wadaa carruurta dhalinyarada jaamacaadka galaya aada uma oga hawshaa marka saas daraaddeed waalidka taasaan kula tali lahaa waxaan kula talin lahaa runahaan dadka tacliinta hogaaminaya oo jaamacaadka oo kale ah waxaan dhihi lahaa inay run ahaan wax aan sax ahayn ilmaha soomaali baraan waa dembi aad u weyn waaye waa dembi aad u weyn oy dhici karta mustaqbalka in maxkamad laysku saaro oy dhici karta in berrinta laysku qabsado laakiin dhinaca kalena dadka mas-uuliyadda xambaara oo dalka madaxda ka ah ama ha ahaato moogtahay dowladda federaalka ama ha ahaato gobollada ka samaysan kulli isku wada dar waa isku wada mid dowladdeennaas meel kastay joogto waajibka koowaadna waxaan rumaysanahay marxaladan oo kale sidan oo kale marka lasoo gaadho waajib koowaad iyada ayuu saaran yahay iyada marka waxaa laga rabaa dowladda waxaa laga rabaa inay iyadu tallaabo saxa qaado oo la yidhaha jaamacaddii aan meeshaas soo marin hawshaas saddexdaas marka haddii la iskaashado waxaan rumaysanahay jaamacad tacbaanahoo aan dadka wax baraynina ma soo baxayso lama furi karo waxa weeye ilmo wakti ka dhumayna ma soo baxaayo saa daraaddeed waxaa weye runahaan waa dembiyaasha la gelaayo waa dal sibil oo ka soo baxay baa nahay wax badan baa inaga khariban runta marka la yidhaahdo sida siyaasaddu u khariban tahay ayay waxbarashadan u khariban tahay sida maalku u khariban yahay oo dadka ka shaqeeya xoolaha runahaan aysan sidii la raba u shaqaynaynin ayay waxbarashadan u khariban tahay marka waxaan qabaa jaamacaadka marka saas loo fiiriyo su-aasha labaad way jiraan ururo dhowr ah oo jaamacaadku ku midaysan yihiin way jiraan run ahaan jaamacaadkaasna ururka ugu caansana run ahaan marka la yidhaahdo waa soomaali reen waaye oon maray hadda labaatan iyo ziyaado jaamacadood hadda inay sii maraayaan ku ka sii weyna wuu jiraa oo ilaa kontomeeye jaamacadood haddayna lixdanba dhannayn ay ku jiraana wuu jiraa run ahaan isu soo dhowaansho xagga jaamacaadka hadda wuu jiraa oo aada u fiican oon isleeyahay mustaqbalka tallaabooyin waxtar leh ayay jaamacaadkaasi qaban doonaan mustaqbalka dadka ku soo biirayana run ahaan khaasatan soomaali reen shuruudda aan u dejinay run ahaan markii aan bilaabaynay aad bay u adkayd runta marka la yidhahdo welina aad bay u fiican tahay shuruuddaas waxaa shardiyaa jaamacaddan in ardada dhigataa ka mid ah saacaadka la dhigtaa ka mid ah inta sanay tahay baa ka mid ah waxaa ka mid ah qawaaniinta ay hogaamiso waxaasoo dhan marka la fiiriyo ayaa xubinnimada ayaa la aqbali jiray dabcan waxaa weeye welina shuruuddaasi ay aad bay usii fiican tahay waxaan rajaynaynaa ururada jaamacaad ka dhexeeya aad hadday isugu soo dhowaadeen waxaa aad looga tashanaya marka jaamacaadka liita laba mid uun in intay isu tagaan ay xoogaystaan waa war la yaqaano dhinaca kale inay noqoto inay iska xidhaan qaarkood oo maadaama ay suuragal tahay mustaqbalka run ahaan intaasoo dada in dembi laga galo ruux danta ay ugu jirta ma laha laakiin waxaan hadda hubaa tawajaha jaamacaadku ay qaateen inuu aad u xoog badan yahay wijhadoodu in laysu tago oo jaamacaadka laisku soo dhoweeyo oo xataa kurikulumka mia filmia lama midayn karo laakiin in laysku soo dhoweeyo kurikulumka oo hadda jaamacaddan run ahaan dowladdu ay furtay oo jaamacaddii hore ee ummadda iyo jaamacaadkan hadda aada u fara badan oo dalka ka sii jiray waxoo dhan inay marka inta laisku soo dhoweeyo ardadu ay u kala bedelan karto oo ardayga intuu jaamacad ka tago uu jaamacadda kala tegi karo oo isaga sana u dhiman tahay uu jaamacad kale ka dhammaysan karo meesha loo socdo waa meesha waxaan rajaynayaa meeshaasi inay noqoto mustaqbalka meel wax laga sixi karo oo haddii la gooso markaa dowladda iyo jawgaas oo kale inay wax ka qabato meesha run ahaan albaabka laga geli karo inay meeshaa tahay la rumaysanahay hadda marka waa hal tallaabo oo fiican oo hor loo qaaday waayo aad ayaad umahadsan tahay doctor cali dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maanta waxaa marti inoogu ah doctor cali sheekh axmed waxaanan kaga hadlaynaa jaamacadaha tirada badan ee waayadan kusoo badanayay dalka gaar ahaan caasimadda dhegeysto kale ayaa khadka ku jira asalaamu calaykum magacaygu waa aadan faarax faraslo oo jooga magaalada caabud waaq waan idin salaamay doctoorka iyo wariya nuur bukhaari su-aasha doctoorka weydiin waxay tahay doctor sideebay u arkaan jaamacadaha dunida jaamacadaheena dalka maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban jaamacadaha hadda soomaaliya ka jira waanda mahadsantihiin aad iyo aad farsa mahadsantahay jazaak allah khayr waa fursa aad u wanaagsan waa ku mahadsan tahay run ahaan waad garan kartaayo dabcan jaamacaadka markii aan bilaabeynay run ahaan cidiina ma rumaysnaynba waktiga horta in jaamacad la bilaabi karo oo waa ogsoon tihiin taasoo dadku wax la yaab leh run ahaan ayay ahayd laakiin markii ay bilaabatay ay muddo socotay adduunyadu way nala yaabi jireen runta marka la yidhaahdo waxaan aad u xusuustaa dabcan safarada aan geli jiray ama aniga iyo saaxiibaday markii aan jaamacadda muqdisho markii aan maamulaha ka ahaa dabcan tobanaan shir waan ka qayb galay shirar caalami ahoo waxbarashada ama unesco ha haato ama jaamacadka carabta ama kuwa aasiya kuwa africa jaamacada hataa caalami ah run ahaan soomaali baan ka imid markaad tidhaahdo iyagaaba horta kula yaabi jiray inay ku arkaanba soomaali lugaynaya run ahaan nin kamida maalin waxaan xusuustaa markaan tagnay dalalkan carabta mid kamid a ayaa wuxuu yidhi intuu jaamacaddii jaamacad baan marti u ahayn markii aan la yidhi ninkan wuxuu ka socdaa jaamacad la yidhaha muqdisho university ayaa wuxuu yidhi ma soomaali baa tahay haa ma istaagi kartaa buu yidhi markaasaan waxaan ku idhi intaan istaaga baan ku idhi isma taagine intaan istaaga baan orday si xoog leh marka dadkii dhan baa marka igu qoslay markaasaan soo laabtay ma istaagay baan ku yidhi may waad oroday weli iska fadhiiso weli yani waxaan ka wadaa dadku fiir waxay fiirinayeenba soomaali noolba in la arkayba ayaa yaab ahayd marka soomaali jaamacad baan wadaalana way ka siyaab badnay laakiin nasiib wanaag waxaa ahayd jaamacaadkii ugu horreeyay runta ee la furay dalka sida macamuud oo kale sida banaadir oo kale sida simad oo kale soomaali oo kale yaa jaamacad bay hargeyso oo kale jaamacaadka ayagaa markay furmeen sida bariga africa oo kale jaamacaadkaasi markay furmeen run ahaan jaamacaad waxay noqdeen taya leh oo dagaal weyn ku jira ayay noqdeen sidaa daraaddeed bay in ka midihii boqolka hore africa soo galeen in ka midihii ay soo galeen jaamacaadka carabta boqolka ugu horreysa saa daraaddeed fiir si tallaaba tallaaba ayaa loo aqoonsanayay inay tahay waxaan wadno uusan been ahayn ay run tahay dadkii ka soo baxay markii ay ka soo baxeen nersinka waxaan xusuusaa arday ugu horreeyay ee nersinga maruu ka soo baxay muqdisho university uu tegay hindiya ay saa u fileen curriculumkii waxay dhaheen kan waxay ahayd in masar lagugu siiya ahayd bay dhaheen waxaan ugu adkaynaynay maadaama moog tahay wa jaamacad ku taalla soomaaliya oo meel dagaal ku yaala aad adigu waddo waxaa curriculumkaaga marka la fiiriyo waxaa la rabaa inaan la dhihin wuu tabar daran yahay macallimiinta ugu fiicanna waa uu kolley caqabaadka hor yaalla marka marka loo fiiriyo waa caqabaad aad u badan dabcan caqabaadka markaan bilaabaynana caqabaad baa hor yaalla aad u cuslaa haddana caqabaad qayb ka mid ayaa hortaalla yani hadda caqabaadka qaybta ka mida waa farahan aan kasoo sheekaynay iyo jaamacaad la rumaysan yahay inaysan tayo lahayn oysan buuxinaynin heerkii jaamacadnimo aysan buuxinaynin waa mid ka mid a waxaa ka mid a in dowladda iyo bulshada iyo saas oo kale qaabkii la rabay in loola dhaqmo jaamacaadka inaan loola dhaqmaynin ayaa iyaduna ka mid a qaabkii la rabay in loo kaalmeeyo inaan loo kaalmaynin baa ka mid a laakiin marka laysku daro run ahaan waxaan isleeyahay isbarbaryaaca faraha badan waa hal caqabada waxaa ka mid a run ahaan kurukurubka jaamacaadka oo aad u kala fog oo run ahaan aad moodid jaamacaad aan isku dal ku oolin oo kale camal bay u yihiin waxaad arkaysaa mathalan dhibaatada hadda haysataa arday jaamacad ku fashilay oo dhacay mathalan yani oo la socon kari waaye bay jaamacad kala qaadanaysaa meeshii uu joogayba uga sii bilaabaysaa waa waxyaalaha yani keenaya inaysan jaamacaduhu aysan kobcin oo sii raba ayna u kobcin waxyaalaha keenaya ayay ka mid tahay run ahaan marka loo yimaado waxaasi sumcadda caalamiga ah ayay dhaawac u geysanaysaa ta gudahana dhaawacay u geysanaysaa horumarkeena dhaawacay u geysanaysaa laakiin si kastoo ay tahay haddana waa caqabaad laga gudbi karo oo jaamacaadku hawl weynna way qabtaan run ahaan kumaankum ruuxna waxbay bareen saa daraaddeed waxaa weeye ma aha run ahaan wax la yaraysan karo laakiin waxaan hadda ka hadlaynaa meelaha tabardarada oo maaragtay muqaabalada waxay ku salaysan tahay meelaha tabardarada ah oo la rabo in laga nudnudo ayaan hadda ka hadlaynaa laakiin dhinac kale marka loo yimaado caqabaad badan oo laga soo gudbayna way jiraan oo in soomaaliya laga samayn karo jaamacado jaamacadahaasi ay adduunyada la tartameen qaar ka mida ay ka wada hormareen waxaasoo dhanna waa wax sharaf inoo wada ah runta marka la yidhaahdo marka waxaan anu isleeyahay caqabaduhu way badan yihiin oo waxaa ka mida moogtahay dal dhaqaalaha ka mida maalan qalabkaa ka mida wax hortaagan yani qalab xumada waa qayb ka mida runahaan oo qalabka jaamacaadka badankooda uma dhammaystirma waa wax aan fahmi karno waxaa ka mid a luqooyinka waxbarashada oon midaysnayn oo run ahaan afaf kala duwan ay mararka qaarkood lagu dhiga waa ka mid caqabaadkaasoo dhan laakiin waa wax laga gudbi karo haddii go-aan lagu gaadho waxbarashadeenna inaan dib u tayayno oon kor u qaadno haddii aan go-aan ku qaadanno waa samayn karnaa waxaan la samayn karinna ma jira marka go-aan saxa la qaato
waa tahay waa mahadsan tahay doctor cali dhegaystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo magacaygu waa ilaad aydhin xasan oo ku sugan degmada booq ee dowlad deegaanka soomaalida doctor cali sheikh waan salaamayaa waxaana weydiin lahaa door intee leeg bay ka qaadan karaan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah sidii loo tayeyn lahaa jaamacadaha dalka korna loogu qaadi lahaa tayadooda waxbarasho waanaad mahadsantihin aad baad u mahadsan tahay saaxiibkeen kusoo dhawow kililkana waa ku faraxsannahay inaad kasoo hadashay run ahaan waxa weeye tayeynta horta jaamacaadkan inay samaysmaan muhiim bay inoo ahayd waxa weeye waxaan dhahaa markii la yidhaha jaamacaadku ay tabar daran yihiin dadka qaarkii buuq bay ku furaan aniga waxaan ku celceliyaa jaamacaadkan in kor loo qaado waa ku qasbannahay waa waajib waaye laakiin in la dumiyana ma aha oo fiiri lala dagaalamo oo la yidhaahdo way tabar daran yihiin hala dumiyana ma aha waxaa la rabaa mid walba meesha joogta in kor looga qaado ayaa la rabaa dadkan oo dhan dhallinyaradan waxaa laga soo reebay dagaal iyo mooryaan iyo jiri iyo jiifto dad heegan u ah dal burburay oo xabad keliya ka dhaxayso ayaa waxbarashadan laga soo bilaabay marka meeshaasaa laga keenay alxamdulillah maantana malaayiin baa waxbaratay ama hadda baranaysa ilaahay mahadii waxaan isleeyahay marka loo yimaado tayeynta laba qaybood waayo qaybta koowaad oo soo horraysa dadka waxbarashada gacanta ku haya oo jaamacaadka madaxda ka ah qaybtaasi waa waajib saaran madaxda jaamacaadka oo waxaa la rabaa iyagu intay hoos u sheekaystaan oy kor u sheekaystaan oo is arkaan inay go-aan ku qaataan in la beddeli karo oo tayada jaamacaadka kor loo qaado oo jaamacaddii u hoggaansami weyda ururada jaamacaadka laga saaro ama aan la soo gelaninba bilowga taa marka fiiri waxay isu soo dhowaynaysaa ardada wax baranaysaa iyo macallimiinta iyo jaamacaadka iyo waxaasoo dhan bay isu soo dhowaynaysaa marka loo yimaado qaybta labaad waa run ahaan waa dowladda magaalada muqdisho oo dowladda federaalka ay hadda ay ka taliso iyo gobollada run ahaan oon isleeyahay waa iyaguna waxaa weye waa qayb muhiim ah wax weyn baa laga qaban karaa dowladda waxa laga rabo kow inay horta dib u eegto waxbarashada dalka ka jirta oo soddonkii sano ee soo dhaafnay dadaalka weyn lagu soo bixiyey marka si ay u ogaato meesha ay wax maraayaan jaamacaadku meeshay maraayaan iyo meesha ka soo bilowda iyo duruuftii lagu sameeyey ee meesha maanta maraayaan inay isu taagaan laba waxaa laga rabaa inay inay kaalmayso oo dad cilmi leh oo khubaro ah oo waayo aragnimo inay ku soo biiriso na waa laga rabaa waxaa laga rabaa oo kale inay kaalmo siiso sababta waxaa weeye qalab bay siin kartaa oo caalamka uga keeni kartaa canshuuraha ay qaaddo ayay wax ka siin kartaa run ahaan markii aan aan fiiridho somalilan marka la fiiriyo waa ku ammaanayaa run ahaan munaasabada sababta waxaa weeye waxay si toosa u kaalmeeyaan jaamacaadka dalkaa ka jira ayay qalab adduunka uga keenaan lacag bay siiyaan way isgarab taageen baynamaa inta kale ay dad weynihiibaa iska wata moogiya aysan shaqo ku lahayn waxaa marka yaab leh run ahaan dowladdan oo ka sheekaynaysa tacliintii taya ma leh oo iyadii aan gacan ku lahayn oon qalab kuu keenaynin oo lacag aan ku siinaynin oo aan kaaga oo dad khubaraa adduunka aan kaaga keenaynin oo iyadii fiiri ka sheekaynaysa keliya waxbaa tabar daran waa ceeb aad u weynfda marka la yidhahdo qaar ka midihina wayba dagaal bayba soo qaadeenoo mararka qaarkood aad la yaabayso oo u eg brivatka oo tacliinta keliyaha maanta dalka ka jirta runta marka la yidhaahdo waa meelo yaryar meelaha dawladdu ay gacanta ku hayso brivatkaas camal in la burburiyo oo kale saas daraaddeed dawladda waxaa laga rabaa inay dowrkaa yeelato ugu dambaystana guddi weyn in la sameeyo guddigaasi waa maxay waxaa ku jiraya waalidka waxaa ku jiraya khubarada jaamacaadka dhigtaa ku jiraya waxaa ku jiraya wasaaradda waxbarashada ku jiraysa khubaro kaloo caalamina waa lagu soo dari karaa guddigaasi waxaa la rabaa inuu u noqdo gogol dhig high commissionkii in la sameeyo inuu gogol dhig noqdaa la rabaa madaxweyne iyo wasiir waxbarashadan waxba kama yaqaanaan shaqadooda maaha mana garan karaan kriteriyana iyagu uma dejin karaan waa arrin ka weyn iyada saa daraaddeed waxaa la rabaa meesha ugu muhiimsan waa meeshaas waaye dawlad marka waxaa la rabaa high commission samaysa oo tacliinta guddigaasaa maamuli guddigaana waxaa la rabaa inuu ka madax bannaan yahay wasiir wasiirku waa masab siyaasiya ma garan kara marka kriteriyada iyo heerarka jaamacaadka iyo mashaakilkooda ma garan karo saa daraaddeed haddii la isku daro intaas waxaan hubaa tayada jaamacaadku durba way imaanaysaa waxaa ku filan kriteria loo dejiyo wala jaamacaddan soo buuxinin muddadaasay ku dhammaanaysaa waa way xidhmaysaa automatically wasiirku waxba inuu xidha uma baahna wasiirkuna inuu tacliin ka sheekeeyo maba ahaba wasiirka maamul baa loo keenay laakiin kolka loo yimaado kere awariska iyo manhajka iyo waxaasoo kolka loo yimaado adduunyada waxaa ka taliya guddi sare ayaa ka taliya guddigaasina wuxuu ka madax bannaan yahay siyaasiyiintuu ka madax bannaan yahay waxaan ku soo koobi lahaa run ahaan dadka jaamacaadkana waxaa la rabaa inay ilaahay ka baqaan oysan dalkooda iyo carruurtooda iyo ubadkooda khayaanin baa laga rabaa dawladdana waxaa laga rabaa inaysan duminin wixii soo dhismaye wixii waa wada dawladdii dawladdaa iska wada laho wuxuu dawladdu wada hoos yimaadaa shacabka iyo dawladdan iyo wasiirkan iyo kulligan isku mid baa wada nahay in gacmaha la ysoo qabsado oo tayeynta waxbarashada ay noqoto hadaf weyn oon leedahay saasaan kusoo ururin lahaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor cali sheekh axmed abubakar oo ka mid ah shakhsiyaadkii doorka weyn ka soo ciyaaray dib u soo kabashada waxbarashada soomaaliya kadib burburkii dowladdii hore ee dalka waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii toddobaadkan nagala qayb galay barnaamijka tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo